subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laantaab soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa aroorinimo arbacaha taariikhduna ay tahay kowda bisha sebtembar sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa lixdiiyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystataan idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo habeenkii xalay ahaa khudbad ka jeediyey soo afjaridda dagaalka afghanistan haddaba madaxweynaha maxaa ka mid ahaa qodobadii ama nuxur ahaan uu ku soo qaatay khudbaddaasi
waxay uunahayd midka ka turjumaysaa xag eedaynihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo iyo baarlamaanka gaar ahaan labada xisbi baan idhaa dee dimuqraadiga iyo iyo jamhuurigaba waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h oo ka digtay in kumanaan kale oo u dhashay waddamada yurub ay u dhiman karaan xanuunka covid sagaaliyo toban warbixin ka hadlaysta arday ka qalin jabisay dugsi farsamada gacanta oo ku yaalla dhadhaab iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida major genaraal chris donhe taliyaha ciidamada cirka qaybta labiyo sideetanaad ee maraykanka ayaa isagoo qorigiisa rayfalka degta ama garabka ku sita noqday askarigii ugu dambeeyey ee ka tirsan ciidamada maraykanka ee fuula diyaaradda c toddobiyo toban daqiiqad ka hor habeenbarhkii isniintii isagoo sita diiradda habeenkii wax lagu arko oo muuqaal ahaanna u eeg cagaar iyo madow ayaa jenaraalku u soo dhaqaaqay dhinaca diyaaradda oo ku sugaysay garoonka xamiid karzai sida ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga maraykanku saacado uuna kadib markii uu maraykanku soo afjaray soo joogitaankiisii amaba joogitaankiisii militari ee muddada labaatanka sano ahayd sawirka taariikhiga ah ee donho ayaa soo bixitaankiisa la barbardhigi karaa jenaraalkii sofiyeetka ee horkacayay ciidamadii hubaysnaa ee bridjka friendship ee usbakistan ka tallaabay markii ciidamada casa amaba red army ay ka baxeen afghanistan sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii ugu yaraan siddeed qof ayaa dhaawacmay isniintii shalay kadib markii kooxda xuudiyiintu ay diyaaradahan duuliyaha wadan ee droniska loo yaqaano ay ku weerareen garoonka diyaaradaha ee abha ee dalka sacuudi arabiya weerarkaas oo sidoo kale dhaawaca uu ka soo gaadhay diyaaradda rayid ah sida ay mas-uuliyiinta waddanka sacuudigu sheegeen weerarkaasi ka hor ayaa isbahaysiga uu sacuudiga horkaco ee xuutiyiinta kula dagaalamaya dalka yeman ay sheegeen inay ka hortageen diyaarad ah noocan duuliyaha wadan oo ay kooxda xuutiyiintu la beegsanayeen garoonkaasi diyaaradaha ee abha telefishinka dowladda sacuudi arabiya ee akhbaariya ayaa sheegay in diyaaradda labaad oo ah kuwaasi bilaa duuliha ah iyadana laga hortegay balse duulduulkeedii ay ku dhaawacmeen siddeed qof islamarkaana khasaaruhu ka soo gaadhay diyaaradda rayidka ah oo iyaduna ku sugnayd gudaha garoonka diyaaradaha maamulaha garoonka diyaaradaha axmed al kaxdaani ayaa sheegay in hal qof ay xaaladiisu adkayd sidoo kalena dhammaan dadkii kale dhaawacmay cusbitaalka lagu daweeyey subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda aroornimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbad uu jeediyey habeenkii xalay ahaa ku difaacay ka soo bixitaankii dalka afghanistan ee ciidamada maraykanka haddaba faahfaahinta wixii uu ka hadlay madaxweyne biden ayaan goordhoweed khadka telefoonka kula xidhiidhay faarax ow maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada tom washington
horta runtii madaxweyneha khudbadiisii waxay uun ahayd midka ka turjumaysaa xag eedeymihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo iyo baarlamaanka gaar ahaan labada labada xisbi baan idhaa dee dimuqraadiga iyo iyo jamhuurigaba taa unbaa maaragtay runtii ahaad ay ahayd ka turjumaysay khudbadiisii isagoo runtii muujinayay in maraykanku dagaalkii uu ku tegay afghanistan inuu ahaa mid guula waan gartay in markaynu eegno arrintan waddanka afghanistan iyo soo bixitaanka ciidamadan waa mid lagu kala aragti duwan yahay in biden waxa muuqatay inuu difaacayay dhinaca bidixda in arrinkaa muxuu ka yidhi si muxuu ku difaacay horta runtii markaad eegtid arrinta tan soo bixitaanka madaxweynuhu wuxuu yidhi anigu maaragtay maaha in qofkii go-aamiyey waana runtii madaxweynihii ka horreeyey donald trump ayaa wuxuu go-aamiyey bisha kowdeeda may inay ka bixi doonaan ayuu kula heshiiyey afghanistanka nimanka taalibaanka inuu kaga ba ka baxayo waktigaas ayaa lagula heshiiyey waxaadna moodaa waktiga ah uu qabtay donald trump inuu aada uga sii koobnaa waktiga kan hadda madaxweyne joe biden uu qabtay marka laguma ha aha waxaa dadku ay runtii ka bixiyeen maaragtay jawaab aada u maaragtay xanaaq ku jiro dad badani sidii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen dadkii lasoo bixinayey oo ahayd dhibaataduna in dowladda maraykanka abaabulkii ay ku soo saarayeen ciidamadooda ay ka hormariyeen dadkii shacabka ah meesha ka soo saari lahaayeen
waan gartay in waxaad carabowday in madaxweynihii hore u ahaa ninkii go-aamiyey in arrinkaasi madaxweynaha laftirkeeda waa dood baa ka taagan oo waxaad moodaa in inta badan biden dhinaciisa lasoo hejinayo muxuu ka yidhi doodaasi uu iskaga difaacayo horta runtii kumuu sii dheeraan laakiin wuxuu wuxuu yidhi inuu isagu run ahaantii maadaama madaxweynihii hore donald trump uu go-aanka gaadhay in ay bisha may ka baxaan ciidamada maraykanku afghanistan waktiga uu qabtay aada buu u yaraa marka isagu maadaama uu waktigii kordhiyey oo ilaa iyo agost ka dhigay koob iyo soddonkeeda wuxuu leeyahay oo ay jawaabtiisu tahay inuu isagu xal u arkayey inuu maaragtay si ka maaragtay ka nidaamsan in ciidamada meesha lagaga soo saaro laakiin run ahaantii waxaad moodaa in labadooda meesha isku dhaafsanaayeen ay ahayd madaxweyne biden oo ay diyaar garoow la-aan ay ka muuqatay wixii laga yeeli lahaa dadkii afgaanka ee la shaqaynayay ciidamada iyo dowladda maraykanka oo saddex boqol oo kun ka badnaa soo saaristooda iyo waxay ka yeeli lahaayeen si loo badbaadiyo iyo madaxweyne hore aada moodid isagu inaanuba qorshaha ku darsan inuu dadkaas soo saaro waan gartay faarax marka laga yimaado soo bixitaanka ciidamada iyo diblomaasiyiinta madaxweynuhu ma ka hadlay muwaadiniinta u dhashay dalkan maraykanka ee weli ku sugan halkaasi hayo wuxuu yidhi ilaa iyo laba boqol oo qof ayaa ku sugan hadda waddanka afghanistan dadkaas ku suganna wuxuu yidhi intooda badan waxa weeye wa dad waddanka asalkooda ka yimi afghanistan oo laakiin weli dee uu leeyahay maalin maalinta aada go-aansataan in laydinka qaado sidii laydinku doonaba ha laydinka qaadee diyaar baanu u nahay marka sida hadalkiisa ka muuqatay dadkaas waxay ahaayeen dad dhalashadoodu ka soo jeeda afghanistan
arrinkan soo bixitaanka ciidamada maraykanka iyo weliba xulafadiisu in waddankan maraykanka waxay ka dhex dhalisay doodaada culus iyo weliba dhaqdhaqaaqa aada weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhinaca afkaarta iska soo horjeeda xisbiyada kala duwana hadalkan madaxweynuhu jeediyey oo kusoo beegantay waktigii ugu dambeeyey soo bixitaanka ciidamadu ah koob iyo soddonka bisha sideedaad maxay ka tari kartaa baad is leedahay dejinta xiisadii ka dhalatay soo bixitaanka ciidamadaasi ee gudaha waddanka maraykanka horta runtii dadka maraykanka runtii ama dimuqraadiga ha ahaadaan ama ha ahaadaan dadka midigta ee jamhuuriga ha ahaadaan dagaalkan afghanistan ka socday muddada dheer waxay u arkayeen inuu ahaa dagaal maaragtay sabab la-aan meesha loo tegey oo markii horeba u ahaa mid qalad lagu tegey dad badan waxay hadda isweydiinayaan ilaa in ka badan maraykanka shan kun in lix kun ku dhowo ciidamo iyo shac civilian amaba dadkii shacabka ee meesha ka shaqeynaya maraykanka ahaa ayaa ku dhintay in ka badan toddobaatan kun sida iyagu sheegayaan oo waxaa ku dhintay dadka shacabka ee reer afghanistan ciidamada waxaa lagu qiyaasay afghanistanka ee meesha ku dhintay ilaa lix iyo lixdan kun inay ka badnaayeen ilaa iyo laba trilyan oo lacaga ayaa ku baxday marka runtii dadka maraykanka ama siyaasi ahaadaan ama yaanay ahaan waxay u arkaan dagaalkaas waxaa runtii lagu khasaaray oo wax allaale wuxuu maraykan usoo usoo hoyo faa'iida aanu jirin waan gartay marka laga yimaado doodan iyo weliba hadalkan madaxweynaha ma laga yaabaa in maraykanku kusii lug lahaado weli dalkaasi maadaama uu joogay muddo labaatan sanaa mise ma odhan karnaa sidaas ayay kusoo afmeerantay ama ay kusoo dhammaatay danihii maraykanka ee waddankaasi afghanistan horta runtii maraykanku marna inuu ka faraxasho arrimaha afghanistan way way adag tahay waxyaalo badan oo kaga xidhan waayo nabadii waxa u arkaa hadda dowladda maraykanka iyo qolyihii reer galbeedka ah ee isku xulufada ahaayeen in nimankii ma aha taalibaanka laftooda laakiin nimankana hadda la yidhaahdo maalinta dhowta qaraxa geystay siday sheegeen la yidhahdo isis k inay si soo noqdaan waxaa kaloo laga cabsi qabaa in taalibaanka dhexdoodu ay dagaalamaan oo meeshii uu dagaal sokeeyo oo waddanka dhexdiisa ka dhaco in ay rabshadaha kan iyo dhibaatadan uu wadamada deriska ku baahdo marka runtii sidaas darteed waa kii lahaa dadkii reer afghanistan sidaa kaga tegi mayno waanu caawin doonaa wixii maaragtay bini aadamnimo ku saabsan laakiin kolley dee kuma lahaanayaan deganaanshihii ciidamadii tirada badnaa amaba dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee deganaa meesha
dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh islamarkaana isagoo ku sugan gobolka virginia duleedka magaalada washington khadka telefoonkaiygu warramayey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in laba boqol iyo lix iyo soddon kun oo qof ay u dhiman karaan xanuunka covid sagaal iyo toban waddamada yurub ilaa iyo kowda bisha disembar iyadoo dadka xanuunka qaadayaana ay sii badanayaan dadkii tallaalka qaadanayana ay yaraanayaan guud ahaan waddamada yurub waxaa kordhay dadka uu soo ridayo xanuunka covid nteen qaybtiisa delta kaasoo ka faafis badan noocii hore covid sagaal iyo toban gaar ahaan dadka aan weli qaadan tallaalka waddamada saboolka ah ee ku yaala koonfurta yurub iyo weliba eshiya ayay dhimashadu ugu badan tahay ahna dalalka xanuunku sida xawligaa ugu faafayo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil toddobaadkii aynu soo dhaafnay boqolkiiba koob iyo toban kor waxaa u kacay dadka u xijaabanaya xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana laga cabsi qabaa in dad gaadhaya laba boqol iyo lix iyo soddon kun oo qof ay xanuunka u dhintaan sida uu toddobaadkan sheegay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o hanisa college wixii ka horeeyay kowda bisha disembar ilaa iminka dalalka yurub waxaa laga diiwaan geliyay inay xanuunkaasi u dhinteen hal dhibic saddex milyan oo qof waxaana covid sagaal iyo toban qaaday dad gaadhaya afar iyo lixdan milyan oo ruux saddex iyo kontonka dal ee yurub ka kooban tahay saddex iyo soddon ka mid ah ayaa diiwaan geliyey kiisas ka badan boqolkiiba toban toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaanay u badan yihiin dalalka faqiirka lagu tiriyo yurub agaasima kuluj ayaa sheegay in kiisaskan sii korraya ay qayb ahaan sabab u tahay xayiraadaha la dabciyey xanuunka noociisa delta oo ka khatarsan noocyadii hore loo yiqiinay iyo weliba dad badan oo aan ku qancin inay qaataan tallaalka ururka caafimaadka adduunka ayaa ugu baaqay inay dalalkaasi sii dardargeliyaan mashruucyada tallaalka inkasta oo badiba caalamka la qaaday xayiraadihii saarna ayna u muuqato meelo badan inay dadku aamineen covid sagaal iyo toban uu aada hoos ugu dhacay marka la eego nuquladan cusub iyo weliba cabsi jirto oo ah inay noocyo kale soo baxayaan xeeldheerayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aanay fari ka qodnayn dabargoynta xanuunkaasi loona baahan yahay taxadir badan waa kan dor maxamed caydiid hore oo aa dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guudaganna magaalada shafiil wariye cabdixaafidow inkasta oo ay tallaaladii dadkii qaateen badankoodu haddana waxaa jira walaaca laga qabo nuqulada cusub ee hadda jira iyo kuwa iman doonaba sidaa darteed iyadoo qofkii tallaalkii qaatay haddana ahmiyad aada iyo aada u weyn bay leedahay caafimaad ahaan inuu qofku mar walba taxadaro oo uu maaragtay maaska xidho khaasatan marka uu tago qofku meelaha maaragtay dadku badan yahay sida makhaayada wax laga cuno meelaha aroosyada ama xafladaha meelaha dadku isugu yimaado baska markuu raacayo kale boqolkiiba lix ayaa bulshooyinka dabaqadda hoose iyo dhexdhexaadka dalalka yurub qaatay labada tallaalba halka ay dalalka qaarkood ku guulaysteen inay tobankii qof ee shaqaalaha caafimaadka ah tallaaleen mid keliya ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa kale oo ay sheegeen in qaabka keliya ee looga guulaysan karo xanuunka ay tahay in dhammaan caalamka uu gaadho tallaalku maadaama uu isu socodka bulshada caalamku uu iminka aada uga sahlan yahay waayadii hore tanina ay tahay in sababta uu xanuunka nooca delta ee hindiya ka bilowday uu maanta yahay ka ugu fiditaanka badan adduunka waa kan mar kale doctor maxamed ahmiyad weyn bay leedahay in dunida dadka ku nool oo dhan la talaalo waayo maanta dunida waxay noqotay xaafad yacnii tuulo yar bay noqotay adduunyadu way isku xidhan tahay si aan yacni taariikhda soo marin bini aadanka ayaa maanta dunidu isugu xidhan tahay dhaqaalihii maxaa la yihahdaa ganacsigii isu socodkii dadka marka ahmiyad aada u weyn bay leedahay in tallaalkii la wada gaadhsiiyo dadkii dunida oo dhan siiba wadamada faqiirkaa ee africa ama asia iyo qeybaha yurub tabari ama latin america wadamada aan dowladahoodu aanay awoodi karaynin inay dadkoodii tallaalkii ama u soo iibiyaan ama aanay awoodii cilmiyeed lahayn ee ay tallaal ku samaysan lahaayeen waxaa iyadana lagu sidaan ogahay hay-adda barnaamijka caafimaadka dunidu iyo wadamada maraykanka iyo ingiriishku ay wadaan brogram ama barnaamij layihaahdo cofax oo ah wada tallaal dadkao dhan la wada tallaalayo marka waxaan filayaa in iyadana dhowaan mustaqbalka dhow inta badan dunida dadka ku nool uu wada gaari doono tallaalku marka ahmiyad aad iyo aad iyo aada u weyn oon la koobi karin ayay leedahay uleedahay in mar labaad nolosha iyo isu socodka iyo dhaqaalaha iyo ganacsigu uu caadi mar labaad ku noqdo in dadka dunidao dhan la wada tallaalo digniintan ayaa ka timi ururka caafimaadka adduunka iyada oo dhowaan iyaga iyo ururka unisef ay ugu baaqeen wadamada yurub in macalimiinta iminka la siiyo ahamiyadda koowaad ee dadka la tallaalayo si ay dugsiyadu si caadi ah ugu furnaadaan iyada oo dugsiyadii bisha dambe la furayo ayay sheegeen inay muhiim tahay in xiisadaha ay ardaydu ku qaadato fasalada inkasta oo weli xanuunka noociisa dalta uu yurub dhex mushaacayo sababtuna waa iyadaoo tayadii waxbarashada labadii sannadood ee u dambeeyey ay aada hoos ugu dhacday cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
mar kale dhammaantiinba waxaan idin leeyahay subax wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba hay-ad lagu magacaabo t h d oo ka howlgasha xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee waddanka kenya ayaa shahaadooyin guddoonsiisay lixdan dhallinyaro ah oo bartay xirfadaha gacanta iyo weliba aqoon kala duwan oo ay ka mid yihiin kombyuutarka xillaansaarka iyo weliba qurxinta dharka dhallinyaradan oo ka soo jeeda qoysas tan yara ayaa loo tababaray inay noloshooda ku maareeyaan xirfadahan la baray waryahayaga cabdisalaan salas oo nooga soo warama xeryahaasi dhadhaab ayaa warbixinta noo haya hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa dhaqaalo badan ku bixiya xirfadaha gacanta ee lagu dhisaya aqoonta dhallinyarada qaxootiga ku hakaamka dhadhaab taas oo qayb ka ah dadaalka lagu raadinayo in dhallinyarada kaalin ay ku yeeshaan horumarinta bulshada in ka badan lixdan dhallinyaro oo ka kooban wiilaliyo gabdho oo muddo kooban xirfado kala duwan ka bartay mashruuc ay maalgelisay hay-adda t h d ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey gudaha xerada qaxootiga dhagaxle iyo ikaamka dhadhaab dhallinyaradan oo dhammaantood qaxooti ku ah ayaa la baray kombyuutarka ilaansaarka iyo rinjiyeynta ama kalaraynta dharka qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ka faa'iidaystay waxbarashadaasi bilaashka ah ayaa v o eeda uga warramay waxyaabihii ay barteen iyo sida uu yahay dareenkooda magacayga jawhaaro xuseen aadan waaye waxaan bartay kombyuutar iyo sida dharka loo kariyo maasha allah si fiicanaa u barnay haddana waxaan rajaynaynaa inaan sii wadano waxbarashadeena oon dhammaystirano mustaqbalkeenan inayna anfacdo oo aaytiinka dambe nolol wanaagsan aan ku noolaana jecelnahay waa tahay imise bilood ayaa baranaysay kombyuutarka karinta kombyuutarka maasha allah waan bartay saddex biloodaan barinaya kombyuutarka maasha allah wax badan baa iska bedel nolosheeda maanta ka hor waxba maan ahayn laakiin hadda qof shaqaysan karo oo karti lahanay maasha allah beri ka maalin haddaan xaas noqdo caruur aan yeesho waan shaqaysan karaa hadda qofna oogama baahan nolosheeda inuu kaafiyo waa tahay ku bilow magacaaga walaal adigana magacayga waxaa waaye nimco axmed maxamed ku nool xeradaha qaxootiga ee dhagaxley waxaan bartay cilaansaarka muddo ilaa saddex bilood maasha allah aadaa ugu faraxsanahay inaan barto qorsheyga waa inaan wixii aan barta aan mid ku shaqaysto aan noqdo hadafkayga cilaansaarka horta markai aan baranaya waxba kamaan aqoon maasha allah maanta waxaan noqday qof micnaha maanta inuu meel fadhiisto shaqaysan karo oo maanta saari karto waan ahay maasha allah mariin runtid sugow maasha allah waxaan dhabatay dharkaris saddex biloodaan dhiginay maasha allah horaanba markaa muu aqoonin laakiin hadda waan bartay sidii loo kariyo sidii loo hadaajiyo maasha allah hadda wax kasta waan qabani karaa horaanna muu aqoonin waa tahay malyuunay maanta isbeddel dhanka nolosha ma dareemaysaa oo ma aaminsata inaad qof isku filan maasha allah cilmi aan barto waan ku shaqaysan karaa waan isku filinayo maasha allah kasta waan qabani karaa nolosheyda waan maareyni karaa maasha allah haddaan gursado xitaa is maareyni karaa magaceyga waa xaliimo cabdi axmed caqabada ugu weyn oo markaa wax baranayo guriga kala kulmo waxaa rabaa guriga anoo liileeya kaalay shaqo qabo ayaan kasoo tagaa waxaana soo aadaa kombyuutar laba saac iyo bar ayaan imaadaa waxaana ka baxaa lix saac iyo bar intaas dhanna kombyuutarkaas inaan barto waxaan shaqada guriga uga soo cararayo waxay tahay inaan barto kombyuutar si aan hadhow markaa ilmo dhalo mase aan famili yeesho inaan iskaafin karo laga yaaba inaan nin duruufaysan iska guursado si aan ani ugu shaqaysto mariba halkan inaan ku joojiyo sababtaas wax walba aan ugu soo kallahay waxay tahay inaan dadka soomaaliya joogo waddankayga joogaan oo walaaladeeda inaan wax ugu qaban karo ama aan wax ku bari karo meeshaan hadda taagan meel kasii sare ayaan rajeynaya inaan maxaad ugu baaqaysaa marka gabdhaha qaxootiga waxba aan barin xaafada iska joogo inay ka faa'iidaystaan fursadooyinkan fursadooyinka bilaashka ah oo lacag la-aanta ah oo wakhti walbana soo marto fursadooyin kale hadda jiraan oo la sheegaya in la keeni doono sida gaariga si loo wado sida dharka in loo harqaami karo waxaasaan rajaynaa inaan barto assalaamu calaykum magacayga waxaa laa nise cali guure maantana waxaa qaatay sifgeet qolo waxaa ahay kombyuutarka maasha allah aad iyo aad wallaahi maanta maasha allah farxadeeda lama soo koobi karo waa tahay saddex bil ka hor kombyuutarka faham sidee baa ka aaminsanayd marka hore markii lii keenay kombyuutarka hal eberan kaa waxba kamaana kaseen laakiin hadda maasha allah meel walba waa ka garanaa hamigeyga insha allah ilaahay la garabgalo waxaan ku fikirayaa inaan noqdo macalimad inaan noqdo dhalinyaradan qaxootiga ee wakhtiga kooban ka faa'iidaystay xirfad abuurkan ay ka heleen hay-adda t h d ayaa waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhacay galaaska sideedaad ee dugsiga dhexe kuwaas oo fursaddan ka faa'iidaystay waa magacayga cabdulaahi maxamed maxamuud anigu waxaan ka mid ahaa ardayda waxbarashada ka haray oo galaas eid oga baxay hadda fursad waxaan ka helay oo si waxbarasho ah oo aan nolosheeda ku maarayo waxaan ka helay t d h oo oo marka fursad weyn aan ka helay oo waxbarasho ah maxaa bartay waxaan bartay kombyuutarka aan nolosheeda waxaan dareemayaa farxad oo qaas qaasi ah dhankeyga waayo waxbarashadu ay fiican tahay si kastaba anigoo hadda xaafad iska joogo yaa waxaa lelahay fursaddan ka faa'iidayso marka hadda hadda maasha allah waxaa noqday nin filan wax walba qabsan karo hadda magaaladaas intaan taga micnaha aan wax walba aan ka dhacsan karo fursadaha shaqo ee ka jira gudaha xeryaha ayaa boqolkiiba siddeetan waxay ahaayeen kuwo albaabada lagu garaaco hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya gudaha xeryaha balse iminka waxaa soo ifbaxaya in isla hay-adihii ay garwaaqsadeen in dhalinyarada qaxootiga u baahan yihiin in la baro farsamada gacanta si ay u soo saartaan wax soo saarka qoysaskooda dhalinyaradan gaaraya lixdanka qof ayaa iminka u diyaarsan culumta ay barteen in ay bulshadooda ugu adeegaan mid ka mida howlwadeenka hay-adda t h d ayaan wax ka weydiiyey qaabka dhalinyaradan qaxootiga ay u diyaariyeen iyo wakhtiga ay waxbarayeen waad mahadsan tahay magacayga waa aadan maxamed oo ka howlgala hay-adda t d h qaas ahaan xarada qaxootiga ee dhagaxley midda maanta aan u joogno oo ah xaflad qalinjabina oo caruur dhan dhallinyaro ah oo da'dooda u dhexayso shan iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban oo barteen xirfadda kombyuutarka xirfadda kombyuutarka waxay dhiganayeen saddex bilood saddexdaa bilood kadib waxaan u gudbinay xirfado ayaga ee doorteen xirfadahaas oo yacnaha ay ka mid tahay sida dharka loo nashqadeeyo dharka oo rinjiga la gelinayo oo gabdhaha oo kale buufiska ay u yaqaanaan dharkaas markii la nashqadeynayo farsamadii ay ku samayn lahayn baan u barnaa tababarkaas isagana wuxuu socday saddex bilood waxaa kaloon samaynay tababar oo sidii farshaxanka cilaansaarka ah iyo tababarra sidii harqaanka u toli lahaayeen waxaas dhan waxaa ka faa'iidaysteen dhallinyaro isa soo saaray oo iskuulka ka baxay hadda ka horna aan helin fursad kale oo yacnaha ku ku sameeyaan nolol maalmeedkooda hadda aad bay u faraxsan yihiin ugu dambayntiina dhalinyaradan qaxootiga ah ee bartay farsamada gacanta ayaa suuqyada kula biiri doona xirfadlayaal kale oo horaan fursado waxbarasho ka hela hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaan salas oo warbixintaasi nala socodsiinayey gabagabada idaacadda subaxnimo aynu maraynaaye haatanna waxaynu ku wada nasan doonnaa allah u naxariistay codka fanaanka maxamed caraale
waqtigu kuu hiliya walaalkii kaa dhiga sidii waqalkuda cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayahu cadow ku noqdaa wacdiga adniga fartaa mar buu wari ku dhalaa cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayuhu cadu ku noqdaa wacdiga adniga fartaa mar buu wari ku dhalaa adduunyooy waa la leey adduunyooy waaya badan werwere madaa ku yidhiye fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo adduunyooy waa la leey adduunyooy waaya badan werwere madaa ku yidhiyey fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo
codkaasi banaxariista jannaa ka waraabiye fanaanka maxamed caraale ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
dantiisana wadi aqoon wadeecana darisu dhigin adduunkana waa saciyo wayeer ceelaangureyn in lagu waraaya qabo darxumu wagay kulmaa wareegay maadiga warlii admiga ku dila adduunkana waa saciyo wayeer ceelaangureyn adduunkana waa saciyo wayeer ceelaangureyn in lagu waraayo wagay kulmaa wareegayimaadiga admiga warle ku dila adduunyoy waa la leeyahay adduunyoy waaya badan warwareemada ku yidhiye